habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha noofembar waa laba iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah doorashada somalilan oo ay naga xigaan saacado keliya waa sidee dareenka dadweynaha kaadharka xataa lagu qoray dadka qof kasta goobtuu tegayo iyo meesha uu ka codaynayo wax walba anigu waan codaynayaa berri haddii laha idhaahdo weliba waxaan ku tala jiraa afarta subaxnimo inaan kalahoon tago goobtaan ka codaynayay koy laabta kii cishe markay dhammaadeen arrintaasi ay dhammaatay waxaad moodaa dadkii inay wada fadhiyaan wada sheekaysanayaan wada qoslayaan noloshoodii caadigeed ku soo noqdeen iyagoo u diyaara madaxweynahay ugu ridaa inay soo baxoon markaan ay wada garab yaacaan
waxaan sidoo kale idiin haynaa ood dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha marka ay shubayaan waa tii ay geeltiruhu ugu heesi jireen soddon inaad qadi sool inaad tegi ood sidii noqon saa biyaha ku cab barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay in weerar kale ay ka geysteen koonfurta soomaaliya kaasi oo lala beegsado maleeshiyada ururka al-shabaab sabtidii shalay xilli galabnimo ah war-saxaafadeed ka soo baxay taliska africom ee maraykanka ayaa lagu sheegay in duqayntaasi ay ka dhacday meel laba boqol iyo konton mail koonfur galbeed ka xigta magaalada muqdisho maraykanku waxay sheegeen in duqayntaasi ay geysteen kadib markii ay arkeen maleeshiyada al-shabaab oo ka qaybgelaya wararo ka dhana ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maraykanka duqayntaasina waxay ayd isdifaac hal qof ayaa dhintay sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi wararka kale ee v o eda helayso ayaa sheegaya sidoo kale in duqayn ay ka dhacday meel u dhow tuulada sanguuni ee gobolka jubbada hoose dhinaca kale mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose ayaa v o eda u sheegay in duqayn baaxadle ay ka dhacday deegaanka daarusalaam ee gobolka shabeellaha hoose xalay waxayna sheegeen in saddex qof lagu dilay duqayntaasi ilaa ay haatanna ma caddo duqayntaasi cidda geysatay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu doonayo ganacsi isweydaar ah oo uu la yeesho dalka fietnam kaas oo labada dalba faa'iido u leh kulan uu axaddii maanta magaalada hanoy uu kula yeeshay madaxweynaha fietnam tran dai quan ayaa trump uu shir jaraa'id oo ay wada qabteen ku sheegay in ganacsigu uu ku socon karo marka dalalka oo dhammi ay isku si qaynuunka u hirgelinayaan trump ayaa sheegay in dhiirigelinayso inuu arko in fietnam ay dhowaanaha noqotay dalka ugu badan ee wax u dhoofiya dalka maraykanka waxa uu intaas ku daray in wadahadallada wanaagsan ee madaxweynaha dalkaasi kala yeeshay badeecada iyo adeegyada maraykanka ay iyagu tegayaan dalkaasi madaxweynaha fietnam ayaa dhinaciisa sheegay iyada oo laga turjumayo in kulanka uu trump la yeeshay uu ahaa mid midho dhal ah
madaxweynaha dalka lebnaan michael cawn ayaa dowladda sacuudiga ka dalbaday inay sharaxaad ka bixiso sababaha sacad al xiriiri ilaa iyo haatan dalkiisa uu dib ugu soo laaban la'yahay kadib toddobaadkii hore markii uu xilka koobaad ee wasiirka koobaad ee xukuumaddaasi uu iska casilay isagoo booqasho ku maraya riyaad madaxweyne cawn ayaa waxa uu yiri dalka boqortooyada sacuudi arabiya waa in ay faahfaahisaa sababta mudane xariiri ka hortaagan in dalkiisa shacabkiisa iyo taageerayaashiisa uu dib ugu soo laabto wuxuuna intaasi ku daray in madmadow uu ku dahaaran yahay xaaladda xariiri ayna ka dhigan tahay in hadalkii isaga laga soo xigtay uusan ahayn mid xaqiiqada ku salaysan madaxweynaha dalka libnaan michael cawn ayaa ilaa iyo haatan aanan aqbalin istiqaalada uu soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha wadankaasi sacad al xariiri madaxweynuhu wuxuu sheegay in isaga iyo fadhigiisa in isaga iyo dhiiggiisa faransiiska emmanuel macron ay sabtidii ka wada hadleen arrintan buuqa dhalisay xilli dambe oo sabtidii shalay aheedna ayaa sacda la xiriiri lagu arkay munaasabad lagu soo dhoweeyey boqor salmaanka sacuudiga oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada riyaad wasiirka koowaad ee dalka sbain mariano rakhooy ayaa gaaray gobolka kataloniya maanta socod noqonaya kiisii ugu horreeyey ee uu halkaasi ku taga tan iyo markii madrid ay xukunka gobolkaasi toosa ula wareegtay booqashada rakhooy ee barcelona waxa ay timid maalin kadib markii dad caraysanay ay bannaanbax ballaaran oo ay ku dalbanayaan in xabsiga laga sii daayo hogaamiyaashooda islamarkaana jamhuuriyadda madax bannaan loo aqoonsado gobolkaasi ay ka dhigeen magaalada barcelona waxaa la filayaa in wasiirka koowaad ee sbain uu isu soo bax ololaah barcelona kula sameeyo xisbigiisa muxaafidka ah ka hor doorasho goboleedka dhici doonta bisha soo socota dowladda sbain ayaa xukunka kataloniya si toosa ula wareegtay kadib markii baarlamaanka maamul goboleedka kataloniya uu u codeeyey inuu ka go'o dalka sbain toddobalaatankii oktoobar eena dhaaftay waxaanay xabsiga u taxaabeen mas-uuliyiintii gooni isutaagga horkacayay taasoo keentay in carles bakota oo ahaa guddoomiyihii maamul goboleedkaasi uu u baxsado waddanka beljum fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington saacado kooban ayaa ka harsan xilliga codbixiyayaasha somalilan ay u dareerayaan goobaha codbixinta halkaas oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hogaami doona shanta sano ee soo socota doorashadan waxaa kormeeraya ilaa lixdan goobjooge oo caalami ah kuwaas uu ka kala yimid ilaa iyo toddobiyo labaatan dal sida diyaargarooga uu u socdo iyo jawiga xilligan ayaa jacfar kuukaay uu ka waraystay waryaheenna barkad maxamuud kariic berito haddii allahu qadaro waxaa loo dareeri doonaa goobaha codbixinta ee doorashada saddexaad ee madaxtooyada somalilan oo ka furmaysa dhammaan goobihii codaynta ee loogu talagalay berito toddobada subaxnimo dadka isu diiwaangeliyey inay codeeyaan iyo tirada qaadatay walow ay kala badnaayeen haddana dadka sharciga ama xaqa ule inay codeeyaan ee kaariirkooda haystaa berri waxay diyaar u yihiin in qof waliba codkooda dhiibto islamarkaana uu codeeyo musharaxa uu isleeyahay markaa uu ku haboon yahay ama waad u dooran kartaa inuu noqdo madaxweynaha somalilan ee shanta sane ee soo socda barkad waxaad ii sheegtay in berito ee toddobada aroornimo ay codbixintu bilaabmayso oo goobaha codbixintu ay furmayaan ma la sheegay xilliga ay xirmayso ha jacfarow toddobada subaxnimo walow ay furmayaan goobaha codbixintu haddana sida somalilan in badan hore uga dhacday dadka mar aan wareysanayna ay noo sheegeen qaar badan oo kamid ahay waxay dadku goobaha codbixinta ku diyaar garoobi doonaan habeennimada ama salaadka subax marka la tukado xaggan bariga africa ama waktiga somalilan ayay tegi doonaan goobaha codbixinta si ay ugu diyaar garoobaan inay codbixintii ama codkooda dhiibtaan hase haatee rasmiyan waxay goobuhu furmi doonaan toddobada subaxnimo sidoo kale guddida doorashadu waxay sheegeen in lasoo gebagabayn doono ama la xidi doono lixda maqribnimo ee waktiga bariga africa ama somalilan oo ah xilligay soo gebagabaysmayso codbixintu waxaa somalilan kusii qulqulayay ee maalmahanba ee goobjoogayaal caalami ah ee goobjoogayaal kale oo maxalli ah iyaguna waa ay jiraan iyagu ma tageen goobaha codbixinta oo ma isku qaybiyeen tiraba lixdan goobjoogo caalamiya oo ka socdo dhowr iyo labaatan dal ayaa somalilan arrintaas u yimid iyo sidoo kale lix boqol iyo dhowr iyo labaatan kale oo goobjoogayaal maxalli ah dhammaantood waxay tageen goobihii loogu talagalay waxaanay u diyaar yihiin inay ku waabariistaan goobaha codbixinta si ay goobjoog uga noqdaan sida goobta loo furayo sa dadku codkooda u dhiibanayaan taasina waxay ka saacidaysaa ama ka taakuleynaysaa in warbixintooda iyo sida doorashadu dhex ay sugaan oo ay noqoto mid sugan oo warbixinta ay bixinayaan ay noqoto mid ay goobjoog u ahaayeen waxay qorayaan ama gudbin doonaan marka doorashadu dhammaato barkadow eh, waxaa nagu maqaalo ah in eh, berrito eh, inta doorashadu ay socoto oo codbixintu ay socoto eh, eh, la xadidayo oo la yaraynayo dhaqdhaqaaqa gaadiidka baabuurta oo dhan dhammaantood waa la joojin doonaa inta doorashada ama codbixintu socoto marka laga reebo gaadiid eh, ay ogolaanshaha dhaqdhaqaaqa siiyeen guddida doorashadu kuwaasoo ay u garteen inay lagama maarmaan u yihiin arrimaha doorashada sida shaqaalaha guddida doorashada u shaqaynaya ee goobjoogayaasha caalamiga ee kuwa maxalliga ah warbaahinta een, sidoo kale xisbiyada iyo meelaha kale ee u arkan inay muhiim u tahay inay eh, socdaan oo aan la joojin karaynin ama ay haddii ay ka baaqdaan soo socodkoodu inay keenayso in een, hawli ku baaqato doorashada dhexdeeda laakiin baabuurta kale oo dhan waa la joojin doonaa iyada oo lagu salaynayo in la sugo amniga sidoo kale waxaa xusid mudan jacfarow in guddida doorashadu somalilan ay u gudbiyeen shirkadaha isgaadhsiinta in la xayiro warbaahinta eh, baraha bulshada ku xidhiidho ama social mediaha waxa loo yaqaano oo ilaa saddex iyo toban ka mid ah oo facebook iyo whatsapp iyo eema iyo dhammaan gruubada ay ku xidhiidhaan ama Mhm.
baraha bulshada bulshada ku xidhiidho ay hakiyaan ama joojiyaan inta doorashada laga bilaabo berito ilamaa iyo inta lagu dhawaaqay natiijada En sidaas darteedna ay ka aqbaleen hay-adaha ama shirkadaha isgaadhsiintu en laga bilaabo berrina aanay shaqayn doonin mar aan weydiinay waxay ku sababeeyeen in laga hortago iyo in la baahiyo warar kutirakuteen oo been abuura islamarkaana la xidhiidha natiijada doorashada taas ay ku tilmaameen haddii ay sii furnaado inay keeni karayso in eh, khalkhal iyo ay keento in bulshada lagu kiciyo En maadaama haddii cidi tidhaahdo anagaa guulaysanay taageerayaasha qaarkood ee warkaasi baxo cid kale ay tidhaahdo midii guulaysan halkaas kudhucu ka imaado Mhm.
waxaa kaloo xusid mudan in hay-adaha eh, xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale sharci yaqaanadu arrintan ay ku tilmaameen mid ka hor imanaysa xeerarka iyo dastuurka sidoo kalena eh, tahay faragelin lagu hayo xaqa muwaadinku u leeyahay inuu isticmaalo en, aragtidiisa ku baahiyo baraha warbaahinta marka berito toddobada subaxnimo ilama ay lixda maqribnimo ay doorashadu socon doontaa ama codayntu socon doontaa waxaana kaararka qaatay oo sharci ah ama xaq u leh inay codeeyaan toddoba boqol iyo afar kun iyo sagaal iyo siddeetan cod bixiye oo guud ahaan gobolada somalilan ku kala baahsan
waryaheena jacfar kukaay oo wareysanaya isla waryaheena barkhad ah, maxamuud kaariye oo isna ku sugan magaalada hargeysa ayuu kaasi ahaa markana kusoo dhowaada codadka dadweynaha iyo aragtidooda
naasir maxamed cali een, agaasimaha machadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa een, haddaan ku weydiiyo een, doorashadii horta beraha loo dareerayaa bal horta jawiga guud inta aanan u tegin een, ololihii iyo aragti badan oo dadka qabeen doorashadan waxay soo martay maraaxil kala duwan oo lahaa dibudhaceeda lahaa diyaargarowgeeda lahaa in hadda waxaad moodaa inay maanta taagan tahay halkii ugu dambeysay oo ay berri toole u dareerayaan muwaadiniinta somalilan iyagoo isku duuban inay berri toole ay u codeeyaan madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynaha hadda xilka ka tegaya ee axmed maxamed maxamed silaayin koob iyo labaatan maalmood oo aada loo ololeeyo hadalla xanafle la isticmaalay oo aada moodaysa bulshadu inay aada u kala qaybsanayd oo salaadiintu qudhooda ka qayb galeen ololaha ayaa lasoo maray een, maxaa xigay in ismaaciilo waa run in waxaa la galay kambeyn aada u adag oo runtii muxuu ahaaye aad buu adkaa waxba la isuma reebeen haddana laakiin waxaad moodaysaa inuu ahaa uun maxay ahayday lafta go- qaad xaragasa ha ka tegin in arrintaasi waxay keentay kala qaybsanaan badan oo bulshada dhexdeeda ah laakiin marka aynu runta usoo noqono ma ahayn kala qaybsanaan dee bulshadii kala kaxaysay waxay ahayd mid aragtidii axsaabtii ay kala raacsanaayeen ku salaysan Een, taasi waxaad ka dareemaysaa ismaaciil oo markii uu kambeynka dhammaaday jawiga kale ee ummaddu gashay oo maanta haddaad aragto magaalooyinka somalilan guud ahaan een, dad koob iyo labaatan cisho oo aada u kululaa oo aada loo afkaar kala duwana oo aada laysu dhaleecaynaya oo aada laysu dhaliilayay inuu ka duwan yahay baad moodaa marka hormuud ma u noqdeen oo kale murashaxiinta laftigoodu ma ka qayb qaateen inay dadka een, boogihii ay dhayaan xilligii ololaha ay iyagu bulshada u geysteen waxaynu dareemaynaa waxa weeyaan maanta haddii saddexdii xisbi ee kaambeynka ku jiray ee is eryanayay ee is dhaleecaynayay ee maxay ahayday dee eh, laabta isu garaacayay in- inay marka u dambeysa waxay u socdaan ay wada tahay un somalilan in shacabku uu meel wada leeyahay qofka la dooranayaana uu yahay uun qof dhammaan intaasi xisbiyada kala taageeraysa madaxweynehu noqonaya taasina waxaynu odhan karnaa waxaa hormood ugu ahaa guddoomiyaasha xisbiyada ama musharaxiinta iyo xisbiyada kaadiriintooda oo markii uu kambeynka dhammaaday ina yidhi waariyaadahan isku meelunbaynu u wada soconaa kaayaga guulaystaana dhammaantii madaxweyne u noqonaya meesha aynu wada leenahay ee aynu rabno inaynu wada dhisnaana waa jamhuuriyadda somalilan bal magacaga horta bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay injineer yuusuf axmed yaasiin cumar xaashi oo ah guddoomiyaha ururka shirkadaha isgaadhsiinta gudoomiye waxaad iga warantaa diyaargarowgii doorashada ayaa haatan socda bal horta jawiga iyo bal adigu waxaad filaysa isaga waxu jiraan haddaad sawir guud naga siisid wallaahi horta maanta magaaladu sidii hore way dhaantaa way degan tahay waxaa dhammaa dadka waxay u baxayaan gobolladii iyo degmooyinkii meelaha ka yimaadeen ay ka qaateen kaadharhka taa markaan ku darto ammaanka iyo wax walbana way fiican yihiin ilaahayna waxaanu baryaynaa inay noogu dhammaato jawi wanaagsan dadkana waxaan fari lahaa qof waliba sidii indheergaratada iyo culimmadii cid walba uga hadashay in maxayd ammaanka lagu dadaalo qof walba ammaanka ilaaliyo ilaahay kuuu qorayna uu fadhiisan in lala shaqeeyaana fiican waan gartay dadka oo kale ma loo sheegay meelahay ka codaynayaan wacyigelin oo kale warbaahintao kale maxaa ka socda bal dadka aan dhegaysanayne idaacaddun haatan nagala socda wallaahi aadoo kaadharhka xataa lagu qoray dadka qof kasta goobtuu tegayo iyo meesha uu ka codaynayo wax walba aad iyo aad ayay u caddahay oo waxaa la isticmaalaya technolojiga cusba dadkeenna waa dad maskaxdoodu aad iyo aad u furfuran tahay oo business mindeda marka waxaa in yar mooye inta badan inay garanayso aad waad mahadsantay bal magacaaga adiguna magacaygu waa yaasmiin maxamed kaahin adigu ma codaynaysaa ma haysata kaarhka codbixinta anigu waan codaynayaa berri haddii laha idhaahdo weliba waxaan ku tala jiraa afarta subaxnimo inaan kalahoon tago goobtaan ka codaynayay maxaa keenay afarta inaad kala hadid berrito toddobada subaxnimaa la codaynaya lakiin waxaan doonayaa dadka ugu horreeya codkooda dhiibta inaan noqdo marka goobta codbixintoo kale xaggee baad ka ogaatay aad ka codaynaysid goob walba ma tegi kartaa mise meelo gaara tegi maya kaadhka ku qoran yahay qolada commishonkuna way soo sheegeen marka horeba kaadhkaaga xagga dambe goobta kaga qoran inaad tegtid ood ka codaysid dhinaca socodka iyo maxaa ku cusub magaalada iyo bal intaad warwareysatay
horta waxaa laga soo doogay ololihii laba cishaan la nastay dhallinyarada gebi ahaanba waxaad mooddaa inay shaqooyinkii loo diray u kala wada baxeen magaaladu inay si cidlow tahay intii kaadharhka haysatay codaynayso keliya inay joogtaad mooddaa waxaana loo diyaargaroobayaa berri toole sidii qof waliba goobtu hadday ka fog tahay halka ugu dhow uu u seexan lahaa ama uu subaxa hore u lugayn lahaa si uu codkiisa u dhiibto uu xaqiisa dastuuriga u guto aad waa mahadsantay bal magacaaga cali maxamed cali maxamed nuur
calo waxaan jeclaa bal iminka haatan saacadii ugu dambeeyey loo diyaargaroobay weeye doorashadii iyo codbixintii bal jawi guud olole ka adagna waa la soo galay maxaad dareemaysaa maxaa warbaahinta ka socda haddaad dadka u sheegto wallaahi waxyaalaha ugu yaabka badan waxa weeye saaka koy labaatankii cisho markay dhammaadeen arrintaasi ay dhammaatay waxaad moodaa dadkii inay wada fadhiyaan wada sheekaysanayaan wada qoslayaan noloshoodii caadigeed ku soo noqdeen iyagoo u diyaara madaxweynaha ay ugu ridaana soo baxoon markaan ay wada garab yaacaan oo iyaga laftigooduna ay qoslayaan oo faraxsan yihiin oo ay ku faraxsan yihiin wada u diyaargaroyaan beritoole waan garta dadku aad bay laakiin u kala qaybsanaa intii ololuu socday ma laga dhex dareemi karaa haatanoo ma la odhan karaa dadkii dee xisbiya la kala safnaayeen welina tartankii muu dhammaanin maya maya lagama dareemi karo qof walba wuxuu isku diyaarinaya meeshuu beritoole siduu ugu ridi lahaa adiga haddaan ku weydiiyo kaarhka codbixinta ma haystaa haa waan haystaa kaarhka codbixinta aad waad mahadsantay kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha magaalada hargeysa qaar ka mida oo fikradooda ku saabsan doorashada berita dhacaysa la wadaagayey wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar oo hargeysa ku sugan dhinaca kalena taliyayaasha ciidanka amniga somalilan ayaa sheegay inaanay wax walaaca ka jirin dhinaca amniga waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan saddexda musharax kan ku guulaysta tartanka madaxtinimada sagaal mustafa xasan nuur ayaa warbixinta noo soo dirtay taliyayaasha ciidamada kala duwan ee somalilan ayaa shir saxaafadeed ku qabtay xarunta taliska militariga ee ku yaala magaalada hargeysa halkaasi oo ay kaga hadleen xaaladda ammaan iyo u diyaargarowga doorashada somalilan ugu horeyn taliyaha guud ee ciidanka qaranka somalilan sarreeye gaas nuux ismaaciil taani ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey sababta ay saraakiisha ciidamadu u qabteen kulankan warbaahineedka ah waxaan ummadda reer somalilan u sheegaynaa maanta oo shirkan aan u qabanay ammaanka wanka waddanka ee dibaddu inuu sugan yahay hadda ammaanka guduhuna inuu sugan yahay waxaan u sheegaynaa inay nabadgelyo ku seexdaan nabadgelyo ku ganacsadaan nabadgelyo ku noolaadaan oo aa waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno waanaan fulinaynaa waajibkaasi jenaraal taani ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadu ay dhex u yihiin musharaxiinta tartamaya islamarkaasina ay la shaqayn doonaan hadba kii ku guulaysta talada dalka somalilan kii soo baxee madaxweyne noqonaa xaw xaq buu wuxuu noogu leeyahay inaan adeecno marka maadaama maanta aanaan hubin kiina soo bixi doonaa saddexdiinoo madaxweyne baad noo tihiin mustaqbalka madaxweynayaasha mustaqbalka baad noo tihiin mar kastana sharaf baad noogu leedihin haddii haddaad heshaan iyo haddii aydaan helinba sharaf baad noogu leedihin waxaan idiga codsanaa iduguna dadka in loo turo nabad haddii la kala helo nabad laysku haneeyo oo dadka nabad lagu wado noolaado dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan sarreeye guuto cabdilaahi fadal iimaan ayaa isna ka hadlay ammaanka iyo howlaha gurista sanaaduuqda codbixintu sida ay u socoto berito oo haddii laha idhaa maalin isiina oo bisha noofembar ay tahay saddex iyo toban waxaa loo dareerayaa doorashadii madaxtooyada jumhuuriyadda somalilan ee ay ku tartameen asxaabta qaranku sidaa kaleo ka warqabtaan warbaahin ahaan waxaa ilaa shalayba hawsheeda dhammaan gobolada jumhuuriyadda somalilan ka socotay sanaaduuqdii qaar way baxeen oo ilaa shalayba way baxeen oo goobahoodii bay joogaan wixii kalena saaka ayay la rarayaa marka ilaa iyo haddana si nabadgelyo ayay ku socotaa dhammaan dalku dibad iyo guduba saa uu taliyaha ciidanka qaranka u sheegay waa nabadgelyo mar walba in ilaahay ayaynu tala saaraanaa jenaraal fadal ayaa dhinaca kale ka hadlay howlaha xakamaynta gaadiidka kasoo gelaya somalilan dhinaca xuduudaha isagoo sheegay in la ogolaan doono dadka u socda codaynta horta xadku dee wixii cadowguu ka xidhayay ama dhibaato keenaya laakiin dadka waxa weeye iyo meelaha kale isaga gooshaya dee matalan codad codaynayoo kale way isu soconayaan laakiin gaadiidkii faraa badnaa maadaama dadku codadka u dareerayaan kollay dee safafkaani meel ay ka maraabagelin haddii alla yidhaaha saacadaa soo socdana si taxadir leh ayaan u sheegi doonaa haddii la yidhaho dambeyntii taliyaha guud ee ciidamada asluubta somalilan sarreeye guuto maxamed cismaan xudhuun ayaa sheegay in ciidamadu diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan mas-uulka ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee ka qabsoomaysa somalilan maalinta beri ah waxaan ku darayaa uun keliya kii badiyaaba waa bahdeen musharaxiinta kii soo baxaba anagu adeec baanu nahay waxaanse aan ku talinayaa ummadda somalilan nabad bay u baahan tahay ummadda somalilan inay nabadda adkaystaan cid walba oo jooga dhallinyaro hadday tahay waayeel hadday tahay culimo hadday tahay inay nabadda ilaashadaan wax ka yar afar iyo labaatan saacadood ayaa ka hadhay xilliga loo dareerayo doorashada madaxtinimada waxaana la filayaa in maalinta biri a la hakiyo isku socodka gaadiidka guud ahaanba somalilan marka laga reebo gaadiidka ay ogolaanshaha siiyeen guddiga doorashooyinka ee somalilan sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa mahadsanid sagal halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada jaamac buulo jaamac iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahayo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa kufsiga haweenka loo geysta ee ka dhaca soomaaliya sida aad wada og tihiin kufsigu waa dhib ka mid a dhibaatada caalamiga ah ee dunida ka dhaca khaasatanna haweenka uu aadka ugu badan yahay in loogu geysto haddaba waxaa isweydiin lahay bulshada soomaaliyeed oo kale oo dad islaam ah hal afana ku wada hadasha waxaa ku soo celceliya arrintan meelna loo dhigiila'yahay oo weliba tillaabooyin lagu qanci karo aan inta badan looga qaadan arrintaas waxaa inoogu martay oo noo qaadaa dhigi doonto caashe cabdulla siyaad oo madax u ah guddoomiyana ka ah ururka waxqabadka hoggaanka haweenka soomaaliyeed muqdisho ayay ku sugan tahay dhegaystayaashana waana soo dhoweynaynaa inaad nagala qayb gashaan fikir iyo su-aal intaba caasha ugu horreyn adoo kusoo dhowaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad bal marka ugu horreysa noo qeexdaa ereyga kufsi sida ay soomaalidu u qeexdo bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed waad mahadsan tahay inaad igu soo dhoweysay barnaamijkiina ka hadlaayo arrimaha haweenka iyo kufsiga haddii aan horta guud ahaan kufsiga waa maxay micnihiisa kan soomaalida looga yaqaano ama kan adduunka looga yaqaano kufsi micnihiisa waxa waaye gabar loo galmoodo iyadoo aan raalli ka ahayn ama wiil hadda wiilashi baaba la kufsanaya ama wiil la kufsaday waana dhibaato xuquuqda bini aadamnimada ku gudbaysa oo maaragtay dhawaanahaanna soo badatay caalamkana kusoo badatay wadankeenana iyo wadamada dagaalka sokeeye ka dhacay meel kastay ku yaalaanba ka dhacda dabcan sida aad carabkaba ugu dhufatay dunida oo dhan ayuu ka dhacaa kufsiga laakiin wadamadu siyaabo kala duwan ayay u micneeyaan marka ay qeexayaan kufsi soomaaliya waxaa tidhi marka gabar aan raalli ka ahayn loo galmoodo ayaa kufsiga ah marka eh, Ah.
faraxumaynada kale ee gabadha in wax looga bedesho oo waxay xaq u lahayd sida eh, shaqo eh, adeeg dowladeed waxyaabahaasi markii soomaaliya la joogo iyagu kufsi ma soo hoosgelayaan maya kufsi waxa waaye ha- sida haddii sida ay tahay kelmadda loo bedelo waa loo galmoodo iyadoo aan raalli la isaga ahayn ama nin haadamna ka ahay iyadoon raalli la ahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo middan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo eh, laga faa'iidaysto oo maaragtay siyaabo aan iyadana hataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwan kaleeto oo aan soo gelaynin kufsiga maxaa ugu wacan ugu horeyn ummad islaamaan nahay ee, waan ognahay ee, macsiyada sideeday xaaraan u tahay in qofkii xoog lagu darqiya haba joogtee marka maxaa sababa ma la dirsay wallaahi horta daraasad laga sameeyey aan- aniga lama socdi runta markaan ka hadlo laakiin qiyaasta aniga aan qiyaasayo waxay noqon kartaa waddankan wuxuu soo maray burbur xoogan oo la isdilay oo la isxoogay oo maaragtay een, dhibaatooyin fara badan oo kala nooca la isu geystay waxaa moodaa diintii ku dhaqankeedii inuu yaraaday oo maaragtay een, survival ama maxaa la yidhaahdaa qofka markay rabto inay xoog wax ku hesho ama raashin ha ku hesho ama shaqo ha ku hesho ama kursigan oo kaleeto ha ku hesho waxa waa iska celi ayaaba yacni mental illnessna way la socotaa ilmo qax iyo dagaal iyo maxaan ku iraahdaa xabad ka kor dhacaysa iyo madfac iyo waalidkooda ujeeda oo la kufsanaayo ama maxaan ku irahdaa wax soo maray trauma soo maray dhibaato maskaxiyana soo maray waxa waaye diinba ma xasuusanayaan diintina lama barinba haddii la rabo waa tahay xoogaasaa keenaayo wax ku dhaqanka oo xooga lagu dhaqmaayo ayaa waxaa gelaya meel walbaba in xoog lagu dhaqmo waaya waxaad noo markaa noo faahfaahisaa siyaabaha ay kufsiyada uga dhacaan eh, soomaaliya xaggee ayay ku badan yihiin ma magaalooyinka waaweyn tuulooyinka magaalooyinka dhexdhexaadka ah miyiga heerarka uu u kala dhacaana bal wax nooga taabo horta een, kufsiga sida uu u dhaco sidiisaba kufsi marka la yidhaahdo waxa wax kufsado iyo qofka la kufsanaayo badi horta way isyaqaanaan waxaa laga yaabaa gabadha arday la dhiganayo iskool inuu kufsado waxaa laga yaabaa deriska inuu kufsado waxaa laga yaabaa qaraabo iyo ehel guriga joogto inay kufsadaan waxaa laga yaabaa yacni dad ay taqaano inay kufsadaan ama baadiyaha joogo oo ari ha la raaco ama geel ha la raaco ama beeraha la fasho oo beerley ha ahaadeen ama magaalaha joogaan oo iskuul ha dhigtaan oo ha isla dhigtaan oo ha israacaan ama magaalooyinka waaweynba oo maqaayadaha ama casho la isugu raacaayo ama shukaansi la isu raacaayo si waxyaabahaas horta inta badan waxay ka dhacdaa dad la yaqaano oo adiga qofta ay ku kalsoon tahay inay raacdo intay raacdo haddana la kufsado taas waa mid midda kaleeto kufsiga kaleeto nooca kaleeto ah waxaa imaanayo kan oo wadarta lagu kufsanayo gabadha oo inta loo heshiiyo ama daawo loogu daraayo biye cabaysay ama inta bajaaj lagu soo qaato wayna ka dhacdaa xamar bajaaj gabadha inta daawo loogu daray maqaayad inta la tegay iyadoo dhalinyaro la yahay gabdhihii lasoo waday oo daawo loogu daray maxaan ku rahdaa biyaha oo bajaaj lagu soo qaato meel la gooyo la kufsaday oo saf laga maray oo gang rape iyagoo wada jir loo wada kufsaday Waayahay.
iyo gabar shukaansi u raacday oo maaragtay iyadana sidaas oo kaleeto intuu xoogay iska diido iska difaacdo xoog markaas uu ku xoogay Waayahay.
wayna dhacdayn intaba way ka dhacday xamar intee in la eg buu dhibku ku hayaa soomaalida culayska kufsiga haweenka loo geysto intuu la egi horta nabadgelyo xumo ayaa wadanka ka jirto wadanka oo dhan nabadgelyo xumaa ka jirto kufsigan laguu sheegayana wuxuu qayb ka yahay nabadgelyo xumada wadanka ka jirto haddii aniga aan ogahay inaan nabadgelyo haysto oo maanta haddii la i kufsado aan intaan station tago u dacwoodo la i baaro la iisoo qabto dadkii maxaan ku iraahdaa wax iiga qaban lahaayo cadaalad ay jiri lahayd maaragtay kufsigaan ma badnaan lahayn laakiin waxa hadda badinaayo oo keenaayo oo beeralaydii gabdhihii beeraha ka shaqaysanaya la kufsanaa oo gabdhihii ceelasha biyaha ka doonanaya la kufsanaa oo gabdhihii xoolaha raacaya la kufsanaa oo tii iskuulka lala dhiganayo la kufsanaayo si kastaba ha loo kusay oo tii shaqaa shaqada doonatay ama xafiis ka shaqaynaysay een yacni blackmail lagu soo banaayo laleeyahay waxaas hadaadan ii sameynin shaqadaada u maqan waxyaabahaas waxaa keenaaya sharci darada cadaalad darada wadankeena waxaa saameyntaas yacni xooga leh ku yee oo ku- ugu yeeshay waa sharci daro waa cadaalad daro haddii la ogyahay waxaan in la- sharci yaallo oo lagu qabanayo oo lagu xukumaayo oo wuu- wuu yaraan lahaa siduu maanta u badan yahay uma badnaadeen waa tahay dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaa inoogu martay caasho cabdulle siyaad oo ah guddoomiyaha ururka waxqabadka hogaanka haweenka soomaaliyeed oo muqdisho ku sugan waxaanan uga hadlaynaa kufsiga haweenka soomaaliyeed loo geysto waxaan u baaqayaa dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka waan kusoo dhawaa walaalood baad mahadsan tahay waraashan saacadaha aad baan u salaamaya runtii arrinkan ku arrinkan kufsiga soomaaliya ka dhanayo waa arrin aad iyo aad u khatar ah inta islaamkana meel adag ka jooga laakiin dadkeena haysta ayaa waxa uu yahay in ummadii soomaaliyeed iyadoo ay dowlad la-aan hayso oo ay waxaasoo dhiba ku dhex jiraan haddana qofka kufsiga geysta hataa hadii meel la geyn lahaa oo sheer la marinayo sheerka islaamiga la marinayo loo adeegsanayo een, awood lacageed ama awood suldaannimo odaynimo ama ninkan geystayba laga yaabaaba inuu kasoo jeedo reerka dowlad goboleedkaasi ama waxaasi madaxda ka ah. sidaas darteedna loo marin waayo een, xaqii sharciga ahaa ee la rabay in la mariyo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto inta dhibkan waa dhibna wada haysta laakiin waxa lagaga hortegi karaya waxaa weye in odadeeradka soomaaliyeed oo noqdo mid isagu een, aan eexasho ku jirin oon isagu aanan xaqii sharcigii gabadhan siinin unan ka hor iman leanna xeer bay soomaalidu leedahay oo haddii wax dhaco lagu kala qaataa waaye tan labaad tan labaad waxaan leeyahay oon iyadna usoo jeedinaya dowladda soomaaliyeed in ay samayso sharcigii awalba waa dib maxkamadaha in si fiican loo sharci geliyo oo loo howlgeliyo taasina waa arrinta labaad ee lagu yareyn karo kufsiga waaye cabdinaasir Iyo labadaas in haddii- labadaas qodob baan ku daynaynaa waa mahadsan tahay waktiga dartiis aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa caasho cabdulla siyaad eh, cabdi maxamed cabdinaasir waad maqlaysaa waxa uu yidhi eh, labadaa qodob baan ku talinayaa maxaad ku daraysaa Een, waa runtiis maxamed waa runtiis haddii aanan sharci dadka kala xadidayo oo kala celinayo oo kala qabanayo oo maxaan ku iraahdaa ayan dowladda la imaanin oo la fulinin fiiri sharciga waa lala imaan karaa waa la keeni karaa wasaarad baa u- ku shaqo leh wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha horumarinta xuquuqul aadanaha ayaa ku shaqo leh haddii la ansixiyo wuxuu u baahan yahay ku dhaqan ku dhaqankii marka iyadana wuxuu u baahan yahay dowlad xoog leh maamul goboleed xoog leh oo maaragtay een, eh, ciidankiisi leh oo booliiskiisi leh oo waxyaabihii lagu baarayay leh ma aha in inta qofta la yiraa hebel wuu i kufsaday la iska soo qabanayo la iska xiraayo waa in markaas la helaa d n a testing wixii lagu sameynayay waa in la helaa markhaati waa in la helaa gabadha markiiba inay soo report garayso laakiin gabadhii hadday cabsanayso waalidkiiba hadduu leeyahay familiga ha ceebeynine naga fariisa meel oo oo maxaan ku idhaha marmarka qaarkood waxaa dhacda xataa kii kufsaday haddii xataa la ogaado gabadhii la ogaado maxaan ku idhaha uuray ku yeelan kartaa N- isagiyaa lagu daraa haddana traumada yacni amase waxyaabaha maskaxda ayan qaadan karin oo bini aadanka oo qofka xataa uu haweysanayo inuu isdilo heerkaas uu gaarayo ayaa hadda annaga dhaqan noo noqonayso haddaanan la helin sharci kala haga oo diini ah oo islaamig ah oo dawli ah oo maamulkiisa iyo iyo maaragtay kala dambeyntiisa lagu dhaqmaayo waayahay eh, wuxuu Marka ku aniga- daray een, een, caasha wuxuu ku daray maxamed in ay jirto awood la isu sheegto oo markuu kufsigu dhaco hadday dhinaca dhaqanka ahayd oo wuxuu yidhi sadanada suldaanka iyo ogaaska iyo in la isu sheegto ama maamul goboleedka ay wax ka dhaceen reerka ugu awood badan ee talada haysta siduu u dhigaya isaga in uu ka soo jeedo qofka dhibka geystay marka arrimahaas ma idin soo martaa way dhacdaa oo mid hadda qoyan baaba jirto oo maaragtay inta la isku qabsaday la wada kacay gabdhihii oo dhan wada kaceen markii dambeeta maamulkii iyo dhaq- oda dhaqameedyadii laga soo wareejiyey oo maxkamadda la keenay oo maxkamadda ay markii dambe xukuntay laakiin markii horeeto la yiri xeer xeer soomaaliyaan ku dhaqaynaa Een, marka hadda waxaa moodaa xoogaa inay dowladdii kusoo baraarugayso arrimahaas inay wax ka qabato waanan ugu hambaliyeynayaa wiilka hadda maalin dhaweyto askari weliba ahaa ee gabar shukaansanaysay waa asna shukaansanayay oo hadde waad ogtahay dhalinyarada we waxay isku shukaansadaan guur iyo mustaqbal inay isla samaystaan ee markuu damcay inuu xoogo iska qabatay iska celisayna uu baastoolad u qaatayu xibinta taranka uu maxaan ku dhahaa ka ka toogtay oo intii hoose oo dhan isku furmatay oo isbitaalkan haddaba xamar ay jiiftaa waaye waa arrimaha lasoo qabtay waa waa waa la hayaa Waan- maxkamad iyo xukunaana la waad marsiinaya sugi doonaa arrintaasi meeshay ku dambayso dowladdu way kusoo baraarugsan tahay inay wax ka qabato haddii ilaa yidhaahdo waxaa la isweydiin karaa oo dadka ku dhegeysanaya caashahay ay isweydiin karaan ee ma- waa maxay xukunka ay soomaalidu u adeegsato haddii la caddeeyo waxaa tidhi d n a in la isticmaalo ee, si kastaba ha noqotee haddii lagu qanco inuu ninka gabar dembi u geystay oo kufsi ee, ku sameeyey maxaa lagu xukumaa inta badan xariga iyo waxyaabo kaleba hadday jiraan Een, ma waktigii dowladda aan qabnay oo xukunkii militariga aan lahayn mise xukunkii militariga markaan lahayn waa la xiri jiray ninkii arrinkaasi lagu qabto waa la xiri jiray xabsi xabsiga intuu la ekaa ma xasuusta laakiin waa la xiri jiray hadeertaan laakiin iyo labaatan iyo toddobadii sano uu dhacaayay kursigaas xeer soomaali iyo iska cafi iyo iska ilow iyo xoogaa lacagahoo reerka loo geeyo iyo xoogaa maaragta xoolahoo reerka la siiyo iyo marmarka xataa gabadhiiba in lagu daro ninkii oo xoogay waxyaabahaasaa lagu dhaqmaya laakiin hadda dowlad baa timid sharci baa la diyaariyey sharci baa la diyaarinaya sharcigaasaana lagu fulin doonaa aniga xukunka oo noqon doono kuma dhahay waa waxaas sharcigaasi Xukun waan isaga imaan islaamig doonaa ah. ha xukun is- islaamiga miyuu noqon doonaa iyo in maaragtay xabsi la gelinayo sanadyo loo qabanayo maxay ahayd taas waxa waaye dowladda ee u taallaa laakiin annaga dowladda soomaaliyeed oo aan aaminsannahay oo aan diyaar u nahay inaan la shaqayno oon la soconno oon maaragtay wax la qabanno oo iyadana hadda soo kacayso waxaan ku dhiirigelinayaa amase aan kula dardaarmayaa gabdhaha nabadgelyadii oo dhanaa maqan laakiin gabdhaha la xoogaayo gabdhaha lagu fara xumeynaayo xafiisyada ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay haddaadan waxaas ii samaynin ma sii joogaysid oo maxaan ku idhaahdaa waa inay wax ka qabataa waa inay usoo feejignaataa annagana gabdhaha waa inay ku dhiiradaan inay soo baxaan ee sheegaan Waaye.
ee la hadlaan dadka waaye waan u shaqada imaan waan u imaan doonaa in la sheego iyo in la soo eh, xaadiriyo dembiyada noocaasa intooda badan bal aan haddana dhegeysto kale u gacan raadiyo mukhtaar axmed maxamuud eh, waxaana uu degan yahay habkanis minnesota Eh, mukhtaar kusoo dhawow barnaamijka waa masan waa mahadsan tahay eh, guddoomiye caasho iyo jaamac v o a waa dood muhiim ah oo dhaxalgal ah Een, waxaan rabaa inaan kala ku hormariyo arrinta kufsiga ku saabsan midna aan ka iraahdo een, een, hal su-aal oo aan weydiin doono caasho Een, waxaan ognahay soomaaliya inay burburtay eh, kama sheekeynana dib ugu naqan mayno shuruucdeedii iyo dalkii oo dhan meesha aan taagannahay waxaan soo jeedinayaa oo kala aniga ee hadday maqlayn ummadda soomaaliya meel walba ay ku nool yihiin aas-aaska koowaad horta jaamacadaha soomaaliya ka furan ama iskuullada waxbarashadaha ka furan ha lagu daro facultiyo lagu dhigo arrimahan oo kaleeto oo ah u shaqaynta arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha xuquuqda haweenka difaacaya waa aas-aaska qoyska haweenka iyo weliba in ururada madaxa bannaan oo caashoo kale ka mid tahay ay is-abaabulaan ayagoo kaashanaya dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee jabka jaamacadaha ka baxa culimada ay u daba fadhiistaan wasiirka xaquuqul insaanka ee dowladda federaalku leedahay gacmaha ay la galaan oo ay shuruucda lagu dhaqi lahaa hadduu ruux kufsado gabar soomaaliya oo muslimad ah shuruucdii lagu qaadi lahaa iyo gabar kaleba waan ognayaa Een, haddii marka aan maalin walba kufsi uu dhaco oo hab dhaqan loo xaliyo hab qabiil loo xaliyo ma diidani laakiin weli waxaan qabaa in la marsiiyo sharciga noo degsan oo markaas aad hadda ka shaqaynaysaan oo raacsiinaysaan hadduusan ku jirin meesha waayahay tan kale waxaan ka leeyahay walaalkay ma jiraan mana maqlin xarumo dowladeed ama hay-ada madax bannaan oo loogu talagalay goobo cayiman oo gabdhaha la kufsado xag maskixiyan iyo xag jir ahaanba lagu xanaaneeyo ma banna hadday ji- hadday jiraan waa madax bannaan yihiin waayo caashaan weydiinaynaa waa mahadsan tahay e, waxaan jeclahay inaan e, dhegeysto kale aan kusoo dhoweeyo dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhowow barnaamijka waa maslax maxamed cabdulle oo jooga magaalada beledweyne maslax kusoo dhowow waan ku dhowahay walaal Eh, marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta barnaamijka caaisho iyo mukhtaar yarkii iga horreeyey Eh, barnaamijka intii aanan gudagelin ka hor waxa aan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo marka ugu horreysaba eh, ciidamada jubbaland kaalinta ay ka qaateen marka ugu horreysaba gacan gelinta ay soo gacan geliyeen dembelihii falkaas geystay waa Intaas eedeysane ka bacdi- waa eedeysane inta laga xukumayo waa eedeysane marka so- waad mahadsan tahay soo dhowow waa mahadsan tahay marka waxaan rabaa horta dhacdooyinkan ee kufsiga ah ee gabdhaha soomaaliyeed markaan ka hadalno iyo tan caalamkaba waa wax aad iyo aad qaali u ah qof kastaana ma dareemi karo laakiin dhacdooyinkan waxaad moodaa markii ugu maalmahan ugu dambeysay soomaaliya waa ay kusoo badbateen Eh, tii galdogob oo ugu dambeysay waan xasuusanaa Eh, tan oo haddana haddana aad isleedahayba saameyntii ka daran ayay reebtay oo xataa in xabad laysku dhuftay ay gaartay marka ficiladan aadka iyo aadka u anshaxa xun ee ka baxsan bini aadanimada haddana sharciga iyo dhaqankii soomaaliyeed ka baxsan aniga haddii aan fiiriyey waxaan isdhihi karnaa waxaa bays u ah ama sal u ah marka ugu horreyso ficilkii markii uu dhaco odayaal dhaqameedka gacanta loo gelinayo oo ninkii falka geystay gadaal marsanayo oo iyagu iska soo hormarinaya marka waxaan rabaa inaan weydiiyo maamada ee khabiirada ah sidee looga gudbi karaa haddii ficil uu dhaco nuucan oo kale ah oo mar labaad uu soo laabto in dambiilihii geystay la waafajiye cadaaladda iyadoo aan oday dhaqameed aan loo hoos tegin Waxa- waxaan ka hadlayaa waa in cadaaladda la marsiiyo iyadoo- iyadoo aan oday dhaqameed loo hoos marin Eh, waan ognahay wasaaradda xuquuqda iyo eh, xuquuqul insaanka Eh, ilaa hadda bays bays ma lahan oo s- waa tabar daran tahay laakiin ma la isdhihi karaa bays waxaa looga dhigi karaa in cadaaladda la horgeeyo maadaama oday dhaqameed uu markasto markasto imaanayo oo ninkii dembigiisii geystay tirtirayo sidee looga gudbi karaa waa mahadsan tahay waxaan kaloo raacsan lahaa waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo xarumo lagu wacyigeliyo ama lagu ri- lagu dhiirigeliyo oo motivation loogu sameeyo gabdhaha ficiladan ay ku dhaceen si aysan nolosha uga dhicin loona dhaadhiciyo ama looga dhaadhiciyo waxaan inay yihiin wax waktiga uu keenay Eh, iyagana aysan physical ahaan iyo psychological ahaanba aysan niyadda uga jebin waana mahadsantihin adayaa mudan maslax oo joogo magaalada beledweyne gobolka hiiraan ee, caasha kusoo dhowow ee, waa laba su-aalood iyo aragtiyo fiifiican marka ee, su-aasha ugu horeysa ee mukhtaar uu ku weydiiyey waxay ahayd ma jiraan goobo een, lagu xanaaneeyay gabdhaha ay dhibkan ku dhaceen Een, mukhtaar horta wuu mahadsan yahay Ah, abo waa mahadsan tahay sida aad ku bilowday iyo maaragtay talada aad ka jeedisay arrintan kufsiga iyo maaragtay dhibaatada ee maanta wadankeena gabdhihii soomaaliyeed ay ku hayso Een, waa jiraa wax inta anaga aan ogahay hadda hal organizationaa jiro ka shaqeeya arrimahaas gender based violence oo maxaan ku iraahdaa laakiin aan ogahay aniga gabdhaha meeshaas ka shaqeeyo yacni sida ay uga tan badan tahay dhibaatada taallo maalin walbaba isbitaalkaas madiine ayay waxay la taagan yihiin gabdho isku go-ay isku go-ay oo la tolaayo oo la ribaargaraynayo yacni isku go-ay inta la xoogay ama rag badan isugu tageen oo xoogeen ama midka xoog badan uu xoogay ama ayagoo yaryaroo lix jir ah la xoogaayo afar jir la xoogaayo marka abow dhibaatadu way badan tahay gabdhaa ka shaqeeyo way joogaan een, caawinaad xoog lahoo badan kuma haystaan wax ay maaragtay organizationa kaleeto iyo wax ka helhelaan ayay ku caacaawiyaan waaya jira een, shelter Een, midda kaleeto oo walaalkay beledweyne kasoo hadlay maslax isagana maslax Een, maslax waa runtaa Een, dhibaatadu way soo kordhay Een, maxaan ku iraahdaa dowladeenina iyo shuruucdeenina had deertaan ayay ku jiraan Ee, dib u habeyn iyo dib u hagaajin iyo maaragtay waxaanan dowladda ka rajaynayaa inay arrintaas ku guuleysato oo dadka oo dhanna ay ku wada baraarugaan midda kaleeto een, oda dhaqameed waxaanan looga gudbaynin waktiga hadda la joogo oda dhaqameed baaba dowladaadi sameeyey isagii baaba soo doorta dowladaadii isagii baaba xildhibaanadaadi dooranayo marka isaga in loola noqdo haddana xilliga hadda la joogo ayaa meesha taallo waayo haddii la yiraahdo sharciyaa lagu qaadaa sharcigii lagu qaadi lahaa xataa ma qeexna caasha wakhtiga daraaddii barnaamijka ayaa gebagabanaga ah marka waxaan rabaa inaad fursad aan ku siiyo oo aad kaga hadasho Eh, raje intee la-eg ayaad ka qabtaa eh, dhowr qar- arrimood oo ay ka mid tahay inuu hoos u dhaco kufsiga gabdhaha loo geysanayo in sharciga arrintaa quseeyo oo aad tidhi weli eh, lama meel marinin la meel mariyo lana fuliyo oo ku dhaqankiisa la hirgeliyo iyo taageerada gabdhaha eh, dhibkan uu ku dhacay iyo allah ka badbaadiyo kuwa uu ku dhici doonaba in wax loo qabto horta waxaan ilaahay ka baryayaa dowladeena inay xoogaysato shuruucda ay soo saartana in si dhab ah loo qaato oo shicibkeenna ay dowladeena taageeraan ay la qabtaan shaqada ay ku jirto ama waxyaabaha ay ka shaqaynayso Een, gabdhahana waxaan kula talinayaa feejignaan badan inay sameeyaan maanta waktigii nabadgelyada lama joogo nabadgelyada xumadana qaraxa keliya maaha dhinac walbay gashay waxay gashay is-aaminid la-aanay gashay marka ninka aa adiga isleedahay oo aa rajo ka qabtid inaa guursatid ee shukaansi aa uga soo baxday guriga uga soo baxday hadduu ku xoogaayo waa dhibaato wiilashana waxaan kula talinayaa annaga markaan yaryareynay soo koraynay wiilasha walaalaheenay ahaayeen iyagaana protect garayn jiray oo ha- dhibaato naga ilaalin jiray iyagoo waxbana noo ahayno isku kalaas aan nahay oo wax isla barano oon ama isla shaqayno wiilashana waxaan ka baryayaa gabdhaha in ay yihiin gabdhahoodii soomaaliyeed ee sharafta lahaa gabdhihii ay mustaqbal ka dhigan lahaayeen ay guursan lahaayeen wiil walaashiis in la xoogoo la faraxumeeyo rabo ma jiro marka wiilasha soomaaliyeed ee falalka xunxun ku kacaayo wax u geynayo aniga ma garanayo iyo shaydaankaas intaas la eg ee waxaas ku qaadayo iyagana waxaan ku waaninayaa inay dhexdooda iswaaniyaan inay iswacyigeliyaan inay isu sheekeeyaan inay yidhaahdaan falkaas xun gabdhaha walaalaheena lagula kaco aan ka dhiidhino aan ka istaagno aan ka hadalno haddii ilaah yidhaahdo intaas ayaanu ku daynaynaa aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay caashe cabdulla siyaad oo ah madaxa ururka waxqabadka hoggaanka haweenka soomaaliyeed waa mahadsantaa adigana dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya washingtonna waa naga intaas
jaamac buulla jaamac iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha oo ad kala socoteen v o a washington intaasi ayaan uga sii gudbaynaa markana kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal af soomaaliga iyo taariikhdiisa dhow dadka daneeyaa siday u warhayaan boqolkii sano ee u dambeysay waxaa ku soo kordhay erayo fara badan oo ka soo galay dadyowga dariska la yahay socotada ganacsatada badaha isaga talowda iyo maamuladii gumaysiga howlwadeennadii u shaqayn jiray kuwaasoo u qaybsama qaar si ku talagal ah afka loogu soo biiriyey iyo qaar si sibiq ah ku soo galay kuwa sida ku talagalka ah afka kaga midka noqday waxaa badanaa abuurkooda lahaa hay-addii ay dowladda soomaalidu taageeri jirtay ee guddiga af soomaaliga loo yiqiin iyo wasaaraddii waxbarashada xafiiskeedii manaahijta ee xukuumadihii xilligii kacaanka si kastaba ha ahaatee ereyadaas dhowaan soogalka ah qaar ka mid ah ayaa beryahan si aan hagaagsanayn loogu dhawaaqaa markaas baa waxaa ka luma macnihii inay xambaaraan darteed loo abuuray aan haddaba tusaale u soo qaato ereyadaas qaar ka mid ah oo warbaahinta af soomaaliga ku hadasha in badan aynu ka maqallo hilaadda mar haatan gu iyo dheeraad laga joogo ayaa baarlamaanka soomaaliya oo fasax ku maqnaa fadhiyadiisii dib ugu soo laabtay dabadeedna goor duhura ayaa waxaan dhegta u dhigay weriye dhacdadaa tabinaya oo leh madaxweynuhu wuxuu maanta si rasmi ah magaalada xamar uga furay kala fadhigii shanaad u fiirso kala fadhigii shanaad ee baarlamaanka soomaaliya maxaa haddaba ugu hakaday ee weliyuhu ku qaldanaa wax kale ma ahee waa ereyga kala fadhi oo aada uga duwan kii uu u dan lahaa marka hore ereyga uu weliyuhu u jeeday kala fadhi ma ahee waa kal fadhi wuxuuna ka mid yahay ereyada af soomaaliga dhowaan soogalka ku ah ee kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii sida urakaca ah loogu soo biiriyey waayadaas oo maamulkii dowladda iyo waxbarashadaba la soomaaliyeynayay ayaa loo baahday erey u dhigma session oo afka qalaad ku ah fadhi wakhti qeexan ku muddaysan dad ay howli ka dhaxaysaana ay ku kulmaan dabadeed af soomaaligii la yiqiin markii inta laga doondoonay haddiiba laga soo heli waayey ayaa la tumay erey cusub oo macno ahaan kaa shisheeyaha dabooli kara halkaasoo ereyga kalfadhi uu ka dhashay marka labaad kal fadhi wuxuu ka kooban yahay kal iyo fadhi oo ah laba erey oo la isku kabay fadhise waa la wada yaqaano ereyga kal aan laqbeeyo si dhallinyarada warbaahintu ay u ogaato halka uu ku isir leeyahay runtii ma aha erey macno qura xambaarsan maxaa yeelay ugu yaraan shan ayuu af soomaaliga ku leeyahay maantase midka aan u jeedaa wuxuu ku sal leeyahay hiddaha reer guuraaga soomaalida qayb ka mid ah oo ah xoolo waraabsiga sida la og yahay jiilaalka muggay tahay waxaa kala fogaada dhulka daaqu ku haro ee xooluhu ku soo barbixi karaan iyo ceelasha hadday oomaan loo aroorsado markaas bay barteen ariga lo-da iyo geela muddada ugu dheer ee mid waliba uu biyaha ka qabi karo geelu soddon cisho ayuu ka qadi karaa oo waa sababaha loo jecel yahay middood marka ay shubayaan waa tii ay geeljiruhu ugu heesi jireen soddon inaad qadi sool inaad tegi oo sidii noqon saa biyaha ku cab arigu haddii uusan dhacaranayn isna shan ilaa toddoba maalmood ayuu biyaha moogaan karaa lo-duse saddex ka badan kaalin ceel kama maqnaan karto oo waa sababaha ay dhaqashadeeda u necab yihiin middood hawsha aroorkeeda iyo shubiddeedu waa wax dhib badanoo inay aaran tahay oo ballidu u waran tahay mooye aan laga nasan karin sheekase sheeko ayay keentaay waxaa la yidhi beri baa cid lo leeyahay ay diraaca qoob culusi ku soo gashay waa siday ahaan jirtaye odaygii reerka lahaa ayaa hawshii aroorinta tii shubista tii fulinta xoolaha iyo tii dhaankaba wuxuu u qaybiyey dhowr barbaaro uu dhalay markaasna wada tabargal ahaa midba kal iyo maalin la yaqaan ayuu ku aadiyey diraacdii markay dheeraatay cirkuna weli qaawan yahay ayaa wiilashii ku kamidii inta yala jilcay ay wahsiye gasha markaasbuu kalkii uu lahaa wuxuu isku riday xanuun aan dhab ahayn si ceelka iyo shubaasha lo-da uu uga nasto hawshii uu kaasi kalkaas iska jiraysiiyey odaygii cid kale ayuu ku jaaday waxaase lagala haray hadal murti badanoo gadaalkii maahmaah noqday wuxuu yidhi kallo aad ninkii diidow kii kalaba waa kan maxaa yeelay sidaan meel hore kusoo carabaabay muddada labada kale u dhexaysaa ugu badnaan waa saddex cisho oo qura sidaa darteedna mar walba iyada oo daalka kii hore aan si fiican looga nasan ayaa kii xigay soo gala waa tahay dhowr sano ka hor warbaahinta caalamiga oo tan af soomaaliga ku hadashaana ay ku jirtaa waxay maalmo badan tabinaysay colaadii ka dhex aloosantay dalalka ruushanka iyo ukraina taasoo sababtay jasiiradlamooda krimiya in ruushanku la wareego dalkiisana uu ku darsado waa tallaabadii qaramada reer galbeedka ah ka cadhaysiisay markii dambena keentay inay ruushanka ku soo rogaan waxaa sanctioniska lagu magacaabo ee laga wado ganaax diblomaasiyadeed mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed baryahaas ayaa waxaa magaalada bruxelles lagu soo gebagabeeyey si ruushanka loogu tashanayay oo markuu xirmay go-aamo u daran laga soo saaray dabadeed weliyihii soomaaliyeed ee warkaa tabinayay ayaa maqlay isaga oo leh maraykanka iyo midooda yurub ayaa cunaqabatayn u fiirso cunaqabatayn cusub ruushanka kusoo rogay taasoo si xun u saameyn doonta dhinacyada tabarta bangiyada iyo guud ahaan ganacsiga dibadda ee dalkaas maxaan haddaba warkana ugu hakaday ee uu weliyuhu ku qaldanaa sida kii hore isaguna wuxuu ku qaldamay adeegsiga ereyga cunaqabatayn oo ah mid aan jirin kii uu u dan lahaana ka duwan ereyga uu weliyuhu u jeeday sida aan hagaagsanaynna uu ugu dhawaaqay welina uu ugu dhawaaqaa wuxuu sax ku yahay cunaqabatayn ee cunaqabatayn ma aha inkastoo loo malayn karo haddana meesha cunna kuma jirtee waxaa ku jira cune oo ah dhuunta cunnadu marto oo u dhaxaysa afka iyo caloosha qaarkeeda sare magacyadiisa kale waxaa ka mid a hunguri dhuun booc xamag jidiin iyo midhaa kuwo kale oo hadda iga maqan sida kalfadhi waa laba eray oo la isku kabay kana kooban cune iyo qabatayn waa eray afka dhowaan soo gal ku ah oo sidaan soo sheegay loo tumay inuu daboolo macnaha ereyga qalaad ee sanctioniska loo yaqaan marka la leeyahay dowlad hebelle waxaa lagu soo rogay cunaqabatayn waxaa laga wadaa waxaa la go-aamiyey in laga hor joogsado inay hesho danihii dhaqaale iyo kuwii siyaasadeed ee markaas ka hor ay ku qabtay qolyaha cunaqabataynta ku soo rogay mar kale ereygu waa cunaqabatayn ee cunaqabatayn ma aha dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax calitaano idaajaha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halkaa hainoo joogo waxaadna ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga v o a haatanna kaalintii heesaha cabdidiini iyo rafiiqeygii dhegeysi haboon
heeskaasi rafiiqaygey iyo cabdidiinay ayaa idaacaddeenii kusoo gabagabaynaynaa fiidnimo jaamac buulla jaamac anigo saare cabdi axmeda iyo weliba bashiir abikar dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo
oobka kaayo amaaskii ka soo baxay ay maraadi keliya rafiiqaygie warmadigu xidie rafiiq
This program has come to you from the Voice of America, Washington.